alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wman ihtada bihadyihi ilaa ywm اddiin qala alimaam shawkaniyu raximah llahu tacaala alxayd wالnifaas waa baabka toddobaad alfasl اlأwl alxayd alxaydu lugatan waa saylaan waa dareerka carabi waxay tidhaahdaa xaada alwaadi ay saala waadigii ama togii baa xayday bimacnaa wuu rogmaday oo biyo ayaa dareeray sharci ahaan culimadu waxay yidhaahdeen ama istilaax ahaan xaydku waa damu abiicatin وجibilaة ykرج min غayri sabب wilaadaة min qacr الرaحm yعtaad أnثى إda balغت fي أwqaati macluumة waa dmu طaبيica khilqa maaha mid xanuun iyo waxyaabahaasi ay keeneen waa dhiig ilaahay subحaanaه وataعaalى gabadha uu ku beeray wa amrunoo katabahu llahu subxaana wa tacaala calaa banaati aadam siduu rasuulku caaisha uu ku yidhi waa arrin ilaahay uu qadaray hablaha nabiy llaahi aadam ka farcan yakruju min gayri sababi wilaadatin wuu soo baxaa iyada oo wilaada aanay jirin ama dhalmo taana waxa uu kaga duwan yahay dee damu nifaas oo sababtiisu ay tahay alwilaada wuxuu ka soo baxaa min qacri raxim buu ka soo baxaa manaa raximka ama ilmogaleenka guntiisa taana waxa uu kaga duwan yahay damu listixaada ama dhiigga dhabar furanka oo isagoo ka soo baxa ama ka yimaada xidid ku yaala raximka ama ilmogaleenka afkiisa hore oo furma yactaadu unthaa dhiigga noocaasiya oo caadaysta uu si caada ama joogta uga yimaada gabadha ida balغat fi awqaati macluuma markay qaan gaadha ayuu ka yimaadaa awqaat macluumana waa ka yimaadaa waktiyo iyadu ay taqaano marka culimadu tacriifyo kala duwan bay ku qeexeen xaydka laakiin kaasi wuxuu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan buu ka mid yahay qaala lam yaati kuma soo aroorin fi taqdiiri aqalihi intiisa u yar dhiigga u yara gabadha maruu ka yimaado xayd noqonaya qadiristiisa wa akhariyo intiisa u badan maa daliil kuma soo aroorin ama kuma iman taquubu ay ku istaagto bihi alxujatu xuja ay ku istaagto oo bimacnaa daliil xujo noqon karaa kuma soo aroorin inta u yara marka gabadhu ay hesho xayd noqonaysa iyo inta u badane xayd noqonaysa waxaynu masalada ka yaro horeysiinaynaa horta aqalu sinin taxiidu fiihi اlmarأa da-da u yar ee gabadho ay ku xaydo yani lam yarid fi sharci taxdiidu aqali sinin taxiidu fiihi اlmarأa da-da u yare gabadhi marka ay gaadho ay xaydi karto daliil kuma soo aroori xadidisteeda bal xukunku waxa uu ku xidhaya da-deedu intay doonaysaba ha la egaatee dhiigga ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay adaa inuu yahay mid dhiba hadday aragti noqoto iyo hadday ur noqoto iyo haddii dareenka gabadha ay noqotoba dhiiggaasi marka la helo ayaa axkaamtiisiina la helayaa da-deedu intay doonaysa ha noqoto wa ilahi wuxu uhi yas'aluunaka can ilmaxiid qul huwa adan faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid facalaqa alxukma bاddam aladi huwa adan ilaahay subxaana wa tacaala xukumka wuxuu ku xidhay sida ka fogaanshaha dumarkii dhiiggaasi marka la helo ilaahay adan uu ku tilmaamay mid dhiba wax daliilo markaa dee xadidayaana ma jiro daada u yaro gabadha ay ku xaydi karto inta badanna fuqahadu sagaal sanadood bay sheegaan yani ugu yaraan taasina daliil kuma dhisne waxay ku dhisan tahay bitatabuci walistiqraa inta oo u yare la arkay baa intaasaba yidhaahdeen laakiin taa macnaheedu maaha inaan la arki karin da-daa in ka yar gabadh ku xayday waa la arki karaa haddii la arkana dhiiggeedaasi xayd buu noqonaya mar hadduu leeyahay sifaadkii damulxayd uu lahaa axkaamtiisiina waa yeelanaysa walaa xadda limuntaha sin aladii taxiidu fiiha xad male da-da gabadha xaydku uu kaga go-o licadami daliil waayo daliil ayaan jirin xadidaya aayadda qur-aanka lafteeda ayaana u daliila mar haddii dhiiggaasi uu jiro adan ah sifaadkii lihi da-deedu intay dooneysaba ha noqoto hadday doonaysa boqol jir ha noqotee damulxayd inuu noqonayo yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nisaa fi lmaxiid ilahina wuxu uhi wallaa in yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum maruu ka warramayay ciddada wallaa in yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidathuna halaaثaةu ashhur kuwa xaydka ka quustay bu uhi ilaahay subxaana watacaala facallaqa alxukma aladi huwa اlictidaadu biاlأshhur biاlya'si min alqunuud xukumkan oo ah gabadhu goorta ay bilo ku ciddo tirsanayso waxaa ilaahay uu ku xidhay sifada ah inay ka quusato dam lxayd walow kaana lahu xadu labayana muddada ay kaga quusanaysaa haddii ay xad leedahay ilahay baa caddayn lahaa subxaana wa tacaala laakiin dumarku arrintaa inay ku kala duwan yihiin ba ayaddu ay tilmaamaysa faatima binti abi xubeysh faatima bintu abi xubeysh oo ahayd gabadh dhabar furan lahayd rasuulku wuxuu ku yihi faidaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa marka xaydkaagi uu soo fool yeesho bimacnaa uu yimaado manaa dhiiggii waktiga go-an kuu iman jiray ama sifaadkiisaba aad taqaanay fadaci salaata salaada ka tag manaa uma sheegin rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam da marka ay gaadho dhiiggaa ka imanaya dhiiggii xaydka inuu yahay aan la xisaabinahayn bal majiء اxayd buu ku xidhay rasuulku xukumka fadaci sala waإida adbarat faغsilii canki dam wasalli marka dhiiggaasi daba jeediye uu kaa go-ana manaa iska maydh oo tuko bukhaariyo muslim baa warinaya qolooyinka yidhi markaa da- go-an baa jirta oo gabadha damulxayd uu kaga go-o aqwaashoodu waa iskhilaaftay leanna waa aaraa aan daliil ku dhisnayn daliilka ayaa had iyo jeer halana keena itifaaq in la iswaafaqo laakiin ra'yiga bani aadamku isuma yimaado oo maan rag waa muda mudaciyo afkood bay soomaaliya tidhi macnaa intuu iswaafaqo ayaa yar masaladan haddaba aynu u nimaadno inta u yar qadarka dhiiggee u yara xayd noqonaya iyo ka u badane xayd noqonaya iyaduna daliil malo shareecadu may xadidin lam yaati fi sharci ma yadulu calى taxdiidi aqalih bal waxa yihi sheikh iسlاm iبn taymiya raximah الlah mar uu ka waramay inuu ilaahay dhiiggaa ku sheegay kitaabkiisa walam yuqadir ee allahu subxaanaه wa taعaalى laa aqalahu walaa akharhu intiisa u yar ee damulxayd noqonaysa axkaamtii yeelanaysa iyo inta u badan ilaahay ma qadarin mana xadidin wala طuhra bayna اxaydatayn duhriga labada xayd udhaxeeyaa muddada uu noqonayana ilaahay ma xadidin maca cumuumi balwa lummati bidalik iyadoo ay caam tahay imtixaanaanta ummaddu ay ku imtixaaban tahay dhiigga noocana wa اxtiyaajihim ilayh iyo baahida ay u qabaan inay ogaadaan haddii ay jirto macnaa intiisa u yariyo intiisa u badan xadkay leedahay wاllugaةu la tufariqu bayna qadari wa qadarin luga carabiyana manaa intiisa u yariyo dee intiisa u badan ba xayd un bay odhanaysaa ma jiro qadar marka uu gaadho la odhanayo waa xayd qadar marka uu ka yar yahay la odhanayo maaha marka uu ka bato la odhanayo maaha ma jiro yanaa sawaaء qaliilhu wa kahiiruhu magacaasun buu wada leeyahay faman qadara fii dalika xadda faqad khaalafa alkitaaba wالsuna buu ihi qofka xad u yeelo oo yidhaahda xayd intaasaa u yar sida fuqaha badan ay yidhahdaan yowmin walayla intiisa u yar waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin wax ka yar hadduu socdo demulxayd maaha bay yidhahdaan intiisa u badanina waa khamsata cashara yowman ee uu socon karaa shan iyo toban maalmood hadduu shan iyo toban maalmood ka bato demulxayd maaha waa dhiig kale ayay yidhaahdaan oo demu fasaadin ama demu istixaadati dhiig xanuun keenay ama dhabar furan qofka haddaba qadara buu yidhi sidaa fuqahada in badanoo ka midi ay sameeyeen faqad khaalafa alkitaaba wasunna kitaabka iyo sunada ayuu khilaafay majmuc اfataawa mujaladka sagaaliy tobnaad laba boqol toddobiyo soddon walihada lam yarid taqdiiru aqalihi wa akarihi can الصaxaabati ridwan اllahi calayh kama soo aroorin saxaabada intiisa u yar iyo intiisa u badani qadarka ay leeday bal waxau ihi maxamed ibnu sirin gabadh ka mida alu anas anas bnu malik reerkiisa ayaa waxa weeyaan dhiiggani uu ku dhacay kadib waxaa lay diray cabdullaahi ibnu cabaas oo la yihi waxa weeyaan soo weydii bal mas'aladan marka cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yihi idaa ra'at addama albaxraani aw tatruki salaa marka aragto dhiigga baxraaniga aladi yamiilu ila alxumra ashadiida dhiiggaa markaa aragto salaada ha ka tagto marka cabdلlahi بn cabaas ma sheegin radي الlahu canhu muddo xadidan oo la odran karo muddadaasa u yar inta marka uu ka socdo dhiigu dhig dhiiggii xaydka u noqonayo ama muddadaasaa u badan walihada waxaan leenahay ida wujida الdm aladi huwa adan marka lele dhiigga ilaahay adan uu ku tilmaamay yasaluunaka can اlmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisa sifaadkii dhiigga xayd kale culliqat bihi axkaamuhu qala aw kahura axkaamtiisii baa lagu xidhaya ama ha yaraado ama ha badnaado waxaa kale u daliila cumuumka xadiidka faatima faatima bintu abi xubeysh rasuulku muxuu ku yihi faida aqbalat xaydatuki xad umuu sheegina soo arki maysid fadaci salaa wإida adbarat inti inta u badanna xad umuu sheegin faاqsilii canki dam uma صali facallaqa اlxukma biwujuudi dam qala aw kahura dhiiggaa dhiigga xaydka la dhaa sifaadka gaarkaa leh iqbaalkiisa iyo imaanshihiisuu rasuulku xukunka ku xidhay ama ha yaraado ama ha badnaado axkaamtiisina waxay meesha ka baxaysaa marka isagu meesha uu ka baxo muddadu socday ama ha yaraato ama ha badnaato waxaa kaloo tan sii xoogeynaya ana alxayda nooc min anwaaci اlxadaث yastawi qaliilh wa kahiiru xaydku waa nooc ka mida anwaacda xadaثka waana xadaثun akbar intiisa yar iyo intiisa badan markaa isku xukun bay noqonaysaa waayo shareecada xadaثka wujuudkiisa ama jiritaankiisa axkaamta ku xidhaa xadaثka waxaa weysada waajibiya ama meedhashada jiritaankiisun bay axkaamta ku xidhaa ee shareecadu ma egto qiladiisa iyo kasradiisa yaraantiisa iyo badnidiisa oo qofka neef fara badani ay ka timaado iyo iyo qofka mid yari ay ka timaado waa isku xukumuun wakadalika aljanaaba waa isku xukun weeye ka mani badani ay ka timaado iyo ka in yari ay ka timaado damulxaydna halkaasun buu maraya leanna waa noocun min anwaaci eesh alxadaث fayastawi qaliilu wa kahiiru intiisa yar iyo intiisa badani isku mid bay noqonayaan wakadalika sidaasoo kale weyaan bu uhi sheekhu aلطuhru yanaa uhriga waxaa looga jeedaa maa bayna alxaydatayn labada xayd inta udhaxaysa iyaduna qadar ma laha oo waxaa dhici karta dee gabadhu inay sanadkii hal mar xaydo ama fi lcumri inay maratayn xaydo inay dhowrkii biloodba hal mar xaydo hada yurjacu fiihi ilaa caadaati الnisa gabadh weliba caadadeedu sida ay tahay ee u baratay ee dhiiggani u yimaado ayay bay axkaamta ku dhisanaysa haddaba waxaa dhici kara waxa loo yaqaano tadakhul اdima in dhiigag kale xukumi ay isdhex galaan oo gabadhii dhabar furan ay yeelato dhabar furanka oo istixaadada ah oo ah saylaanu dam fii gayri awqaatihi اlmuctaada waktiyadii muctaadka ee loo bartay inuu dhiig fara badan uu ka dareero ayaa la yidhaahdaa istixaada saylaanu dam fii gayri awqaatihi اlmuctaada min maradin wa fasaadin dhiiggaa faraha badanee iska socdee waktiyadii ay u baratay wakti aan ahayn soconaya oo ka dhashay xanuun iyo fasaad ku jira xagga sixadeeda iyo caafimaadkeeda min cirqin yuqaalu lahu alcaadil kaasoo ka yimaada xidid la yidhaahdo alcaadil asalkiisana rakdatu shayطaan haraati shaydaanku gabadha uu haraatiye uu ku sheegay rasuulku calayh الsalaatu wasalaam inama dalika cirqun waa ka yihi rasuulku walaysa bilxayda sida sheekuu sheegi doonana dee dam listixaada lamid maaha la xukun maaha dam lxayd oo isku meel kama yimaadaan isku midabna maaha isku urna maaha isku axkaamna maaha xaqiiqatan xukman waa ku kala duwan yihin marka waayo gabadhii haddii dhabar furanka noocaasi uu ku dhaco ila dhiiggii xaydkee hore uga iman jirayna wuu dhex socdaa soo ma shan sanadood baa damulistixaada uu ka socdaa dee shantaas sanadood waana xaydaysa see u kala saaraysaaba haddaba la isweydiin karaa soo ma haddii haddii aqaluhu wa akharuhu iyo maa bayna uhurayn maa bayna alxaydatayn uhrigii aanay xad lahayn siday u kala saari lahayd bu sheekhu alan kaga hadlo wuxu uhi fadaat lcaadati tii caado go-an lahayd ma almutaqarira caadadaasi oo waxa weeyaan mid sugnaatay ah tacmalu calayha haddii dhabar furan ku dhaco caadadeedii bay ku dhaqmaysaa oo tusaale ahaan toddoba cishay xaydi jirtay oo bisha awalkeeda ah toddobada bisha u horeeya ama dhexdeeda ama u dambeeya iyadoo sidaas ayaa waxaa ku dhacay dhabar furan toddobadii cisho ayaa dhiiggaa socdaa inuu dhiiggii xaydka yahay ay ku xisaabtamaysa oo axkaamtiisii ay siinaysa marka toddobadii cisho ay dhammaadaanna way maydhanaysaa walow dhiiggan kale dhabar furanku ha iskaba socdabe oo gabadh daahira inay tahay oo tukanayso oo soomayso oo ninkeeda u bannaan ayay isxisaabinaysa waxaana taa u daliila xadiidka caaisha faatima bintu abi xubaysh waxay tihi ya rasuul allah inii laa ahuru afa adacu salaa maba daahir garoobaba dhiigun baa socdaba ee salaada miyaan ka tagaa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam inama dalika cirqu walaysa bilxayda dhiiggaa iska socdaaun waa xidid furmaye xaydkii maaha taana waxaynu ka qaadanaynaa dhiigga xaydku inuu iska socdaaun inaanay suurtagal ahayn muddo kooban buu socdaa marka kaa iska socdo unan joogsanahayni be muddadiisu ay dheeraanaysaa xayd maaha waayo sideebay il xaydkina waa imanayaa oo kaa laftiisa ayuu dhex socdaaye sidee u kala soocaysaa ka aan xaydka ahayn iyo kii xaydka aha ee hore ugu iman jiray faida aqbalat ilxaydatu fatruki salaa idaa aqbalat ilxayda macnaheedu waa maxay xaydkii marka uu yimaado dhiiggaa kale waxbaha ka soo qaadi oo gabadh daahiroo kale isxisaabi dhiiggaa dhabar furanka iska socdaa marka uu yimaado laakiin maalmihii aada xaydi jirtay marka ay yimaadaan fadaci salaa salaada ka tag fatruki salaa faida dahaba qadruhaa qadarkii aada xaydi jirtay marka uu tago faqsilii canki dam wasalli dhiiggaa iska maydhoo tuko marka maalmihii gabadhaasi ay xaydi jirtay caadatan ayuunbaa dhiigga socda ay ka dhigaysaa dhiiggii xaydku axkaamtiisii ay siinaysa markay maalmahaasi dhammaadaanna ila kii kale isagu waa iska soconayaae way meedhanaysaa iyadoo niyoonaysa dee inay ka meedhanaysa damulxayd kadibna waa iska tukanaysaayo waa soomaysaayo dhiiggaa dhabar furanku isagu ka celin maayo salaad iyo soom bal fii xukmi طaahira waxay la xukum tahay gabadha طaahirka ah wagayruhaa gabadha aan caado go-an lahayn oo tusaale ahaan caadadeedu tatanaqal mar bisha awalkeeda u yimaada mar dhexdeeda mar aakhirkeeda mar toddoba cishay bishii heshaa mar shan bay heshaa mar toban bay heshaa caado go-an ma leh ama hadday doontaba de waaba mubtadi'aba oo imikaaba dee hawshani ay ku bilaabantayba oo waa mid yar tarjicu waxay u noqonaysaa iyaduna si labadaa dhiig ay u kala saarto dhiigga dhabar furanka iyo dhiigga xaydka ilal qaraa-ini bay u noqonaysaa calaamadahay u noqonaysaa oo uga jeeda ila tamyiiz waxyaabaha ay ku kala soocmaan labadan dhiig ayay eegeysaa oo damkaasi markuu leeyahay sifaadkii dhiigga xaydkana muddada uu leeyahayna inay xaa'id tahay bay isxisaabinaysaa muddada aanu sifaadkii damulxayd aanu lahayna inay daahir tahay bay isxisaabinaysaa fa damulxayd buu yihi dhiigga damulxayd la yidhahda yatamayazu waa ka soocan yahay can gayrihi macanaa dhiigaga kale waa ka soocan yahay oo dee sifaaduu kaga soocan yahay baa jirta waa karihu raa'ixa urtiisa aada u daran sida haalibka ah sida fuqahadu sheegeen wakadalika waa hakiim yaana waa dhiig adag wakadalika laa yatajamad laa yatajallad manaa ma fadhiisto ay yidhaahdaan xata alaطibaa walow muddo dheer ba ha jire wakadalika waxa weeyaan waa mu'lim oo casiraad iyo xanuun bay dareemaysaa gabadhu marka uu ka yimaado wاlgaalibu fii lownihi anahu aswad midabkiisana waxaa gaalibkaa inuu yamiilu ilى sawaad casaan madow xigay inuu yahay dumarkaana markaa inooga aqoon badan marka calaamadaha markuu leeyahay dhiiggan ka socdaa waa kii xaydka marka aanay calaamadahaasi jirin oo dee damul istixaada dhiigga nabarada inbuu la mid yahay dhiig khafiifa oo waxa weeyaan casaan caadiya ah oo sida ka nabaradu u fadhiisto dee u fadhiisanaya haddii muddo uu joogo marka uu ka soo baxo kadib oo raa'ixadiisu aanay raa'ixatu dami lxayd aanay la mid ahayn markaa kaasi marka uu socdona gabadh daahira inay taba isxisaabinaysa marka tii aan caado go-an lahaynina tarjicu ila tamyiiz waxay u noqonaysaa waxyaabaha labadaa dhiig ay ku kala soocmaan oo marka dhiiggaasi uu leeyahay sifaadkii dhiigga xaydkana axkaamtii xayd ka yeelanaysaa marka aanu lahaynna axkaamtii daahirada gabadha daahirka axkaamteedii bay yeelanaysaa labadaasi xaaladoodun buu sheegay sheekhu laakiin dee mid saddexaad baa iman karta gabadhan caado go-anna aan lahayn sifaadkii labadaa dhig ay ku kala duwanaayeenna aan garanahayn amaba de ay iskaga dhex darsameen iyadu maxay ku kala saaraysaa haddii dhabar furan uu ku dhaco iyadu tarjicu ilaa caadati nisaaiha waxay iyaduna u noqonaysaa waxaa caadawa ah dumarka oo algaalibu calى nisa waa maxay sittata ayaam aw sabcata ayaam lix maalmood ama toddoba maalmood inay xaydaan marka dumarka ay la dhalatay ay la dhaqan tahay maalmaha ay xaydaan ayuunbaa dhiigga iyada ka socdaa dhiiggii xaydka inuu yahay ay ka soo qaadaysa axkaamtiisi ay u yeelaysa maal maalmaha iyagu ay daahir garoobaan ay maydhaanna iyaduna waa la maydhanaysa almuhim tuqallidu nisaa'ah dumarka kale ayay ku dayanaysa waa tii caado go-aan u noqotana aan lahayn sifaadkii dhiiggana aan kala garanahayn oo aan markaa kala sooci karin waayo xamna waxay tidhi radia allahu canha kuntu ustaxaadu xaydatan kahiirata shadiida xayd aada u fara badan baan xaydi jiray faataytu nabiya ay yasilu minii damun bay ujeedaa faataytu nabiya astaftiih rasuulkaan u imaanoo fatoo weydiinaya faqaala inamaa hiya rakdatu shayطaan dhiiggan faraha badani kii xaydka maahee waa dhiig kaloo haraati shaydaan ka dhashay laagu kulaagay shaydaan fataxayadii sitaa ayaami aw sabcata ayaam lix maalmood ama toddoba maalmood inaad xaaid tahay ka soo qaad uma اktasili dabeetana toddoba lixda ama toddobahaasi markay dhamaadaan maydho faida اstanqati fasalii arbacata وaعishriin marka aada isdaahiriso afar iyo labaatan maalmood tuko aw halaaثata وaعishriin wasuumi oo soonna faina dalika yujzi yujzi'uki arrintaasi way kaa gudaysaa wakadaliki fafcalii kula shahrin kama taxiidu الnisaa bil walbana sidaas samee soo dhabar furan kuguma dhicin o dhiigi iskama socdow caado go-aan haddaanad lahayn sifaadkiina aanad kala garanahayn lixda maalmood ama toddobada maalmoode ay xaydaan dumarka aad la dhalatee la dhaqan tahay adiguna inaad xaaid tahay isxisaabi markay dhammaadaanna waxa weeyaan isdaahiri oo tuko oo soom muddada bishi iyagoo ay ka soomaan ay ka tukadaana daahiraad ay yihiin adiguna daahiro isxisaabi fafcalii kula shahri kama taxiidu الnisa rawahu اlkhamsa wa saxaxahu الtirmidi waqad xasanahu الbukhaariyu raximah اllah sida tirmidi uu sheegay bukhaari baan weydiiyey buu yihi markaa xadiidkani xasan inuu yahay ayuu sheegay markaa saddexdaa xaalood midun bay gabadhu yeelanaysa gabadha dhabar furanku ku dhacay haddii maalmo go-aan xayd ku iman jiray maalmahaasunbaa maalmihii xaydka ah haddii maalmo go-an aanay lahayn oo sifaad sifada labada dhiig ay kala taqaan dee marba ka sifadiisii la helo ayaa inuu joogo ay kasoo qaadaysa axkaamtiisii ay siinaysa haddii labadaa midnaba aanay jirin dumarka iyada la midkaa maalmaha ay xaydaan ayuunbaa dhiiggan ka socdaa kii xaydka inuu yahay ay xisaabsanaysa maalmaha ay daahirgaroobaanna inuu ka dhamaaday bay xisaabsanaysaa waa maydhanaysaa kan ka socdaana dhiiggii dhabar furanka ayuu noqonayaa nacam waxaa iminka markaa jira in haddii waxyaabahan oo dhami de ay adkaadaan loo noqon karo atibada dhakhaatiirta mutakhasisiinta kuwa hawshan oo si fiican ayaa ibigu ama culumta caafimaadka ee casriga ahi ay u kala soocdaa laba labada dhiig dam ulxayd iyo dam ulistixaada si daqiiqa weliba oo cilmiya marka haddii tabiib waxa weya in ay la xidhiidho qof dhakhtara oo dumara hadday la xidhiidho oo u kala sheegto o u kala socda iyada lafteedu waa wax axkaamta lagu dhisi karo wahiya bu uri sheekh fatakunu xaydan idaa ra'at markay aragto dam alxayd wamustaxaadatan bay noqonaysaa idaa ra'at hayrahu markay aragto kii xayd kamid aan ahayn oo sifaadkay ku kala soocaysa waayo haddii gabadha caadadeedii ay u baratay iyo sifadii dhiigu ay iskhilaafaan ka waran oo tusaale ahaan maalmihii ay xaydi jirtay ay u baratay maalmo aan ahayn ayaa waxaa ka socda dhiig leh sifaadkii lagu yaqaanay dam ulxayd halkan keeday labada xukmiga ku dhisaysaa ma caadada mise sifada labadiibaa iskhilaafe waxay ku dhisaysaa xukumka sifada ayay ku dhisaysaa lanna sifada dhiiggani waa haabit oo waa sugan tahay sida haalibkaa laakiin caadada tagayur ama isbedel baa ku dhaca inay horu guurtaa dhici karta ama inay dib u guurto ama inay ziyaado ay korodho amaba se inay nuqsaanto hoos ay u dhacdo laakiin sifadu sida haalibkaa isma bedesho walihaada gabadha haddii maalmihii ay xaydi jirtay maalmo aan ahayn uu ka yimaado dhiigle sifaadkii damulxayd waxa weeyaan waxba caadadii ka soo qaadi mayso ama maalmihii ay u baratay ee sifadaas ayay xukunka kudhigas ku dhisaysaa qul huwa adan faactazilu الnisaa damka ama dhiigga adan ilaahay uu ku tilmaamay marka la helo ayaa axkaamtiisii la helaya ama maalmihii loo bartay ha noqoto ama maalmo kale ha noqotee wahiya gabadha mustaxaadada ay ka daahirati weeye xagga axkaamta ta daahirkaabay la xukum tahay gabadha dhabar furanku haya maalmaha dee maalmihii xaydkaa mooyaane maalmahan kale dhiiggan dhabar furanku uu ka socdo waxay la xukum tahay gabadha daahirkaabay la xukum tahay ay tucaamalu almustaxaadatu kaaahira hadday cibaadaadka noqoto iyo hadday noqoto mucaamalaadka iyada iyo dee zawjkeeda udhexeeya oo way tukanaysaa waanay soomaysaa kacbadana way ku dawaafi kartaa wa hada bilijmaac taa waa laysku waafaqsan yahi ana almustaxaada tusalii wa tasuum wa tatuufu lbeyt dee xadiidkana waa waa ku caddahay waإida adbarat maalmihii xaydkaagu markay daba jeediyaan faksili canki dam wasalli dhiiggan dhabar furanku ha iskaba socdabee dee dhiigga iska maydhuunoo tuko marka inaanay salaada uga tegayn ba xadiidkaasi uu ku cadiy oo xadiiu caaisha fi saxiix الbukhaari wa muslim waxaa markaa la isku khilaafay inuu xoogay qadiyadda ku saabsan hal yujaamicuha zawjaha ninkeeda ma u banaan tahay inuu mubaashareeyo manaa wacigu ma u banaan yihi cabdillahi bn cabaas wuxuu yihi laa ba'sa an yujaamicaha zawjuha haddii sibraha uu ka daroorayo boqnaha hadduu ka daroorayo dhiiggaa dhabar furanku manaa ninkeedu waa la mucaamaloon karaa bu yihi cabdillahi bn cabaas cabdurazaaq baa musanafkiisa ku wariyey caaishana waxay tihi laa yaأtiiha zawjuha manaa ninkeedu u tegi maayo daarami baa ku wariyey sunantiisa sida raajixaana waa in maadaama fii xukmi طaahira ay tahay oo salaadii iyo soomkii iyo طawaafkii oo waطciga ka weynba aanu diidahayn dhiigani waa inaanu diidahayn waxa weeyaan waطciga laftiisiina ta kale saxaabiyaadkan rasuulka weydiiyey dhabar furanka sida xamna iyo faatima bintu abi xubeysh rasuulku axkaamtii dhabar furanka markuu uga warramay ugumuu darin ugumuu darin waxa weeyaan ragguna ay ka fogaadaan xaaladda ay iska ilaaliyaan bal waxaa ansaxday oo sugnaatay inay raggoodu ay jimaaci jireen xamna iyo fatima bintu abi xubeysh cabdiraxmaan ibni cawf iyo طalxa ayay markaa u kala dhexeen wa taksilu way maydhaysaa ahara dam bay maydhaysaa manaa dhiigga raadkiisa ayay iska maydhaysaa dhiigeebay maydhaysaa kay maydhaysaa waa kee faksili canki dam wasalli manaa maalmin xaydku markay dhammaadaan bay maydhanaysaa weeyaan macnuhu oo dam damkii dee meesha socday marka hore jiray bay iska maydhaysaa wa tatawada likuli salaati gabadha dhabar furanku hayaa salaad kastana waa u weysaysanaysa wa hada madhab اlxanafiyati wاlxanaabila inay salaad walba u weysaysanayso waqad jaءa اlamru bsalaati bilwuduءi likuli salaati fi ciddati axaadiid inaad salaad kasta u weysaysanayso xadiid badan baa kusoo aroortay salaad kasta marka la leeyahna waxaa looga jeedaa wakta kuli salaa salaad kasta waktigeeda u weysaysanaysaa oo bimacnaa maaha macnuu faralkiina waa u weysaysanaysaa sunnihii faralkaa raacsanaa ka horreeyey ama ka dambeeyey isna waa u weysaysanaysaa faralkaa iyo sunnaha hal weyse ayuunbaa ugu filan salaadana bimacnaa dukuulu waktihaa baa looga jeedaa nusuustana waa ku badantay in salaad la sheego iyadoo waktigeeda looga jeedo axaadiia waxaa ka mida xadiiثu caaisha ana nabiya qaala laha umi xabiiba oo iyaduna dhabar furan lahayd rasuulku wuxuu ku yihi uma tawadaئii likuli salaati xatى yajiiءa dalika اlwaqtu salaad kasta u weysayso ilaa waktiga kale uu imanayo bimacnaa mar haddii salaadii duhurba waktigeedu soo galay mar haddii weysaysato duhur iyo sunayaal wixii la xidho o dhan bay ku tukan karta waysada ilaa waktiga kale salaada kale waktigeedu imanaya bukhaari baa wariyey sidaasaanay caaisha fatwoon jirtay uma tatawada likuli salaatin bay odhan jirtay caaisha xadiiثu cadiy bnu haabit can abihi can jadihi can الnabiyi fi lmustaxaada tadacu salaata ayaama aqra'iha maalmihii xaydku markay joogaan caada ahaan ama sifa ahaan ayay salaada ka tegeysaa buri rasuulku uma taktasilu way meedhanaysaa markay maalmahaasi dhammaadaan wa tusalli waanay tukanaysaa wاlwuduءa cinda kuli salaati manaa waxaanay laazimaysaa salaad kaste waktigeeda markuu soo galay inay weysaysato abu dawuud baa wariyey xadiidka salaad kasta inay u meedhataana waa mustaxab saxaabo badan baana sidaa fatwooday ha kuba kala duwanaadaan inta salaadood ee markaa ay meedhasho ku kulmin karteen qaar yidhi salaad kaste waa u meedhanaysaa qaar yidhi laba salaadood oo kaste nacam waa mustaxab oo waajib ma aha sida jamaahiir alculamaa ay ku tegeen ahlucilmiga badankoodu salaad kasta inay u meedhataa waa sunne gabadhaa dhabar furanka ee waajib ma aha walxaa'idu gabadha xaa'idkahay laa tusalii tukan mayso wahada biijmaci اlculamaa inaanay tukanayn xadiidkaana u daliila faإidaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa mar haddii xaydku yimaado salaada ka tag markaa salaaddu xaaraan bay ka tahay rukso qura maaha salaaddu xaaraan bay ka tahay oo xaydku yamnacu salaa wa wujuubaha salaada tukashadeeda ayuu diidaa bal samaynteeda ayuu diidaa oo yamnacu yana ficla الsalaati wa wujuubaha saasay u kala qaadan xanaabiladu se ibnu qudaama waxa weyan cumdaha uu ku qoray oo salaadii ku waajibi maysa xaaladda samaynteeduna uma banaana oo ma odhan karto dee waajibun baana igu ahayne waan iska tukanaya weliba salaada inay qalaysaano waajib kuma aha xadiiثu caaisha fi صaxiixayn baa u daliila kana yusiibna kana yusiibuna dalik fanu'maru biqadaءi الصiyaam walaa nu'maru biqadaءi الsalaa xaydku waa nagu dhici jiray bay tiri caaisha oo waxaa nala amri jiray soomka inaanu qalayno lakin salaada inaanu qalaynona lama amri jirin fuqahada qaarkood baa waxay yidhahdeen laakiin waktigii salaada marka la gaadho ayaa inta ay weysaysato ay fadhiisanaysaa markaasaa waktigii salaada ay tasbiix iyo dikri bay la imanaysaa bay yidhahdeen wa hada la asla lahu bal hada min albidaci wاlmuxdathaat fi diin illah an hada lam yarid can الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam walaa can الصaxaaba in la yidhaahdo waktigii ay tukan jirtay marka la gaadho maadaama aanay tukanahayn waxay halkiisii gelinaysaa si gaara tasbiix iyo dikri kale taasi wax rasuulka iyo saxaabada ka sugnaaday ma ah waxyaabaa diinta lagu soo daray bay ka mid tahay hadday iska tasbiixsanayso loo diidi maayo laakiin tan gaarkee la leeyahay salaadii bay bedel ka tahay oo meeshii salaadaa la gelinaya taas ayaa bidca aan rasuulka iyo saxaabada ka sugnaaday waxa ahlucilmigu ay isweydiiyaan gabadhu iyadoo weli aan tukan waktigii salaada usoo galay iyadoo weli aan tukan ayay xayday salaadaa ma qalaynaysa sida sawaabka amaya ma qalaynayso oo salaaddu waxay ka mid tahay waajibaadka muwasaca bay ka mid tahay macanaa waktigeedu dee uu ballaadhan yahay marka iyadoo weli wakti ay ku tukan kartaa uu harhsan yahay shareecadu ay u ogoshay inay salaaddii weli dib usii dhigto haddii maanicii ama wixii salaada diidayey uu yimi salaaddaa inay qalaysaa waajibkuma ah waxaa kaloo fuqahadu ay ka hadlaan haddii ay daahir garowdo waktigii casarka amaba si ay daahir garowdo waktigii cishaa'iga ma tukanaysaa duhurkii oo casarkaa ma raacinaysaa maqribkii ma tukanaysaa cishaa'iga ma raacinaysaa fuqahada qaarkood baa sidaa yidhi waxaanay ku sababeeyeen labadan salaadood inay yihiin laba salaadood oo la jamciyo cinda alcudur marka cudurdaarku uu jiro maqrib iyo cishaa'i waa la jamciyaa soo ma duhur iyo casarna waa la jamciya dee halkana cudurdaar baa jire bimacnaa ha jamciso maqrib iyo iyo cishaayi haddii waktigii cishaayiga ay daahir garowdo duhur iyo casarna ha jamcisa bay yidhaahdeen haddii waktigii casarka ay daahir garowdo laakiin sida sawaabki waxay tahay annaha laa tusallii ila asalaa alatii tahurat fii waktiha salaada waktigeeda ay daahir garowdo ayuun bay tukanaysa oo salaadii waktigeeda ay xaaidka ahayd kuma waajibinba oo fadaci salaa shaarica yidhi salaada iska daa markaa salaad uu shaaricu ka dulqaaday bal xaaraan ka ahayd in la yidhaahdo waa tukanaysaa oo waxay noqonaysaa de qallin bay dee noqonaysa qallahana dee salaada inaanay qalaynahayn gabadha xaayidkiiba haddii axaadiida ku cad oo fanu'maru biqadaءi الsawmi walaa nu'maru biqadaءi الsalaa wataa tihi caaisha radia allahu canha rasuulkaana cadayn cadaynla labadaa mas'aleba haddii ay jiraan ama saddexdaa masale aynu sheegnayba waayo wax loo baahan yahay walaa tasuumu soomi mayso gabadha xaayidka ah laa tasuum oo haddii habeenkii damulxayd u yimaado maalintaas soomi mayso haddii iyadoo soomaanay damulxayd uu ka yimaado iyadoo weli waktigaa furkaa la gaadhin walow ilbiriqsiya ha ka hadhaane soomkeedu waa jabaya laakiin soomku salaada wuxuu kaga duway isaga waa qalaynaysa dee muddadiisa ayaa kooban oo dhib iyo culays kala kulmi maysa qalayntiisa haddii gabadhu iyadoo xaa'id ahayd oo sababtaa u afurtay ay daahir garowdo maalinta inta ka hadhay waxyaabaha soomka buriye ma iska daynaysa ama samaynaysa waxaa loo yaqaana alimsaak alimsaak laysa lahu aslu fi sharc ima sawmun wa ima iftaar qofku inuu soomiyo inuu afuran yahay waxba kama dhexeeyaan shareecadu xaalad u dhexayso imsaak la yidhaahdo qofkii aan soomanayn haddana mamnuucay ka noqonayaan waxyaabihii soomka burinayay shareecadu ma sheegin bal wuxuu yihi cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu man akala awala nahaar falyakul aakhirahu qofkii maalinta gelinkooda hore cunay bimacnaa dee cudurdaar sharciga u haystay cunitaan dee akhirkeedana ha iska cuno ile kolleyba ma soomane gelinkii horaad xanuunsanaysa o waad iska cunaysa ama musaafir baad ahaydo waad iska cunaysa ama gabadhu xaayid bay ahaydo way iska cunaysa dee gelinka dambena sidaasunbuu xukumkii ahaanaya haddii markaa imsaagaasi waajib uu ku yahay gabadhaa daahir garowday fi ahnaai nahaar maalinta dhexdeeda labayana dalika nabiyu calayhi salaatu wasalaam waayo waa arrin loo baahan yahy walaa yajuusu taakhiiru lbayaani can waqti اlxaaja axkaamtan xaydka sideedaba haddii adiladan u la raaci laha axkaamteedu waa koobnaan lahayd bal rasuulku dhowr xadiis buu ku ururiyey axkaamta xaydka gebigeeda fuqahaduna mujaladaad bay ka qoreen yani akharu min alkalaami fiih markaasay weliba ku dareen ascab abwaab abwaabta u adag bay ku dareen waxa adkeeyey maaha in baabku waa adag yahay waxa adkeeyey waa hadalkan faraha badan in hadalkiisa lasoo koobo oo daliilka un lagu gaabsado ayay ahayd iyo ma fi macna daliil waxaa daliilku hubsiye wixii la macnaaye dee loo qiyaas qaadan karo qiyaas cad walaa tuuta gabadhii xaayidka ahayd ninkeedu uma galmoon karo xataa taktasila ilaa ay maydhato bacda طuhri xaydku markuu ka go'o kadib marka iyadoo xaydku uu socdo ninkeedu ma galmoon karo taasi waa xaaraan wayasأaluunaka can اlmaxiid qul huwa adan faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid ictizaalkana loogama jeedo dee guryaha uga taga oo hala fadhiisanina oo hala hadlinoo ka hijirooda maaha macnuu sunada rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ee camaliga ayaa fasirtay yuhuud baana dee sidaa samayn jirtay in aanay la waxba la cunin aanay la fadhiisan guryaha ay uga tagaan rasuulkuna ismacuu kula shay buu yihi ila nikaax manaa gabadhi xaayid markay tahay wax kastoo marka hore idinka banaanaa waa idinka banaanye marka laga reebo jimaaca ayuun baa xaaraana marka ictizaalka waxaa looga jeedaa tarku aljimac walwad ayaa looga jeedaa waayo haddii markaa gabadhii damulxayd uu ka go'o oo ay maydhato markaa ninkeedii xalaal bay u tahay si laysku waafaqsan yihi laakiin waxaa khilaaf uu ku jiraa dhiiggii baa ka go'ay weli may maydhan ma u banaan tahay ninkeedii khilaaf baa masaladaa ku jira qowlka raajixiina wuxuu yahay xooga badan xagga daliil ahaan qowlka sheekhu halkan uu ku sheegay oo a dhiiggu haba go'abe ilaa ay maydhato inaanay u banaanaan ahayn waayo dee axkaamta kaleba waa sidaas oo kale marka soomka laga reebo oo isaga طahaaro aan loo shardiyahayn aladii yamnacu alxaayida min الsowm ma cadamu طahaara mise waa xaydka dahaaro la-aan baa u diiday gabadha xaayidkaa soonka mise dami lxayd baa u diiday jarayaanu dami lxayd dhiiggaa u diiday ilay dad kale oo aan daahir ahayn oo inay tuka inay soomaan loo ogol yihinba waa jiraan hadduu qofku junub yahay soo iskama soomi karo waa soomi karaa kaana nabiyu alayh الsalaatu wasalaam yusbixu junuba wahuwa saa'im saxiixi muslim wagayrihi marka lama odhan karo soomkiiba soo tan marka dhiiggu uu ka go-o soomaysa waxaan leenahay soomka dahaaro la-aani may diidina maxaa diiday damka laftiisa ama dhiigga ayaa diiday dhiiggii mar hadduu goobolow yaanay maydhan be soomkii waa bilaabaysa oo biinqiطaacihi yajib الsawm laa biاliqtisaal bimujarad اlinqiطaac dhiiggaas mar hadduu ka go-o soomkii waa ku waajibaya walow yaanay maydhan be markaa salaadii tukan maysa gabadhii ilaa ay maydhato marka macnuhu waxa weya ilaa ay ka maydhanayso xukumkii xaydku weli baaqi buu siiyey walihaada ninkeediina u banaanaan mayso ilaa ay maydhato khilaafkuna waxa uu ka yimi ama sababu haddii aayaddaa la isku khilaafay tafsiirkeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi wayasalunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisa في المحيض فلا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلهي سبحانه وتعالى وحده هودياننا حتى يطهرن فإذا تطهرن بها الدنيري فأتوهن من حيث أمركم الله يطهرن ذا صالح اسكو خلافه iyo tطaharna culamada qaar waxay yaطhurna dhiigu uu ka go-o taطaharnana bimacnaa gasalna mawdica dam ay maydhaan meeshii dhiigga ay ka maydhaan marka mar hadduu dhiiggi go-o mawdicu damna ay maydho walow jirkii kale yaanay maydhine ninka waa u banaanaanaysa ahlucilmi kalena waxay dhahdeen may qira'ada jirta mutawaatira ah qراءة xmزة والkisاء وأbي bkr waxa weya flaa تqربوهna حatىa يطhrna xatىa يطaharna bالتfقيل ha u dhowaanina ilaa ay daahirsanayaan فإdا تطaharna markay daahirsadaan maydhaan فأتوهna min حayثu أmركم اللaه طahaarada markaa gabadha xaa'idkaa loo sheegayaana sunnadaa caddaysayo dee waa maydhashada rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam xamna waaka ku yidhi uma اqtasilii xatى ida ra'ayti anaki qad طahurti marka dhiiggii xaydku uu waktigiisii dhammaado ama sifadiisii yanaa maydho ilaa aad soo arkaysa inaad daahirsatay واstنqأti waana xadيiث waxa weyaan صaحيixa qaala الbخariي raximh الlah xasn صaحيiح وkadalika صaxaxhu imam أحmed iبn الcarabi والnawwi وqawaahu iبn الqayim imam الshaaficيna raximh الlah wuxuu yihi faإida تطaharna yaعni bاlغusl faإna الsunaةa tdul عalى أna طahaaraة الxaئd bاlغusl faida taطaharna macnaheedu waxa weeyaan bu ihi ilahay wuxuu uga jeedaa marka ay maydhaan waayo sunnadaa caddaysay طahaaraة اlxaa'id inay tahay mid ku xaasilaysa maydhasho ee aan ku xaasilayn mawdica inay maydho oo qura sunada uu sheegayaana waa xadiiثu xamna waynu akrinay haddaba waxa isweydiin la waa masalo dee meesha iman kartee maxay ku daahir garoobeysaa gabadhii xaa'idka ahayd mataa taطhur maxaa lagu garanayaa inuu demki dhammaaday culimada qaar waxay yidhahdeen laa tathur ila ida ra'at alqusaة albayضa ilaa ay aragto saa'ilka ama dareeraha abyadka caddaanka ah beecaankaas oo damulxayd markuu dhammaaday yimaada ma daahir garoobeyso waana qowlka caaisha radia allahu canha ay dumarka u fatwoon jirtay bukhaari baana saxiixiisa markaa ku sheegay kitaab lxayd ahlucilmigu se waxay u badeen taasi inaanay shardi ahayn dareero cad oo damulxayd ka dambeeya inay aragtaa inaanay tahaariyada shardi u ahayn bal inqiaacu alxukmu yatacalaq biinqiaaci dam xukunku wuxuu ku xidhaya dhiiggu inuu go-o ama dareeraha cad ha aragta mayaanay arkin mar hadduu dhiiggi go-o khalaas gabadhaasi waa daahir garowday xataa yahurna dahaaradii koowaad tii labaadun baa u harhsan oo taahurkii meedhashadii adilladaasaana u daliila faida aqbalat xaydatuki fadaci salaa waida adbarat adbarat macnaheed waa maxay inqaaca dam dhiigga u go-o mar haddii markaa dhiigga uu go-o oo wixii markaa ay meeshaa taabsiisa dee dhiig aanu soo raacahayn macnaheedu dhiiggii waa ka go-ay weeye ama cadaanka hala arka ama yaan la arkin wa taqdi siyaama soomkii waa qalaynaysaa gabadha waxa weeyaan xaaidkaa soomkii bisabab ilxayd ay uga tagtay waa qalaynaysaa ayib masaajidka ma ku nagaan kartaa sida saxiixa xaaraan kama aha inay masaajidka ay ku nagaato inay gasho ay ku nagaata waa u banaanta limaada lianna alxaa'idu طaahiraة اlbadan gabadha xaaidkaa waa mid jirhkeedani daahir u yahay maxaa u daliila xadiiثu abi hurayra fi صaxiixayn subxaana allah ina almuؤmina laa yanjus waa muminad soo maaha jirhkeedu markaa najaas maaha mar haddaanay masaajidkii wax ka daadanaya aanay ku talwiisinayn o aanay ku kharidahayn dee jirhkeedan kale masaajidka dhex jooga dhex marmaraya najaas maaha waxaa kaloo u daliila kama fi صaxiix الbukhaari humama ibnu ahaal ninkii la odhan jiray isagoo mushriga ayuu rasuulku soo qabtay markaasuu ku xidhay masaajidka wa hada daliil calى jawaazi dukuuli اmushriki almasjida ka mushriga ahi ama kaafirka masaajidka inuu soo geli karaa laga qaadanaya masjid اxaraam unbaa markaa laga soo reebaya almasjid اxaraam nacam mushrigii baa loo ogolaaday sidaan loogu ogolaanayn gabadh muslimada oo xaaida masaajidkana aan kharidahayn almushrikna dee laa yaklu can اljanaabati gaaliba janaabo kama madhna inta badan oo markuu janaabo xataa hadduu maydho dee maydhashadaasi daahirin mayso waayo anna dee qasdi iyo niya u baahantay mar hadduu kaafiriyana dee niyadii baan ka ansaxayn dee niyada lafteeda a cibaada min alcibaadaat niyat اlcibaada laa tasixu min alkafir adif ilaa haada in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam caaisha uu ku yihi markii ay xaydo iyadoo xajkii ku dhex jirta ifcalii ma yafcal اlxaaj غayr an laa tatuufi bilbeyt wax alaale waxa uu samaynaya qofka xajiyayaa samee laakiin kacbaduna ku dawaafo walam yamnacha الnabiyu min dukuuli اmasjid rasuulku uma diidin masaajidka inay gasho walaa shaka qofka xaajkaah masaajidka masjid اxaraam inuu gelayo marka taas xujaajta kale inay kala mid tahay buu ishaaray waana u caddayn lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha masaajidka inay gashaa haddii ay xaaraan ka tahay ama xadiidka odhanaya yactazilna almusalla ama alxuyadu fayactazilna almusalla oo ciidda ku saabsan musallaa lagu tukanaya waa ka dheeraanayaan dumarka xayd kale maalinta ciidda culimada qaarkood aan dee masaajidkuna musallaha ayuunbuu la xukmiye bal xukumkan waaba uga awleysan yi waxaanu leenahay musalaha halkaa waxaa looga jeedaa salaada riwaayadda imaamu muslim baana fasirtay fayactazilna asalaata waxay ka dheeraanayaan waa salaada musalahana waxaa looga jeedaa bimacnaa asala ama xadiidka ona laa uxilu masjida lxaayidin walaa junub masaajidka uma banaynayo xaaid iyo iyo junub toona abu daawuud wariyey fafii sanadihi jasra bintu dajaaja qaala الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى fiiha cindaha cajaaib cajaaib baa gabadha agteeda yaala ana xadiidkeedu cajaaib buu leeyahy macna waa jarx waqad dacafahu jamaca min almuxadiثiin aima ahlulxadiid ha daciifisay xadiidkaasa imaamu axmed wاlbayhaqi abu mحamed بn xزm cabdالxaq alishbili وbn rajab واlalbani loogamana qiyaas qaadan karo junubka ya ayuha اladiina aamanuu la taqrabuu الصalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu ma taquluuna walaa junuba ila caabiri sabiili xataa taktasilu culamada qaar baa yidhi kii junubka ahaa masaajidka dhexmaris mooyaane inuu ku dhex nagaado waa loo diido aayaddana u daliila dee xaa'idkana waa looga qiyaas qaadanaya ala habit اlcarsha uma nqush balta hore horta sug asalka aada faraca uga qiyaas qaadatide maxaa looga jeedaa waxa weeyaan walaa junuba ila caabiri sabiilin ibnu cabaas xabr اluma tarjumaan اqur'aan waxa uu yihi caabiri sabiil musaafirkaa looga jeeda kii masaajidka dhex mariya loogama jeedo صaxa canhu dalik wakadalika caliy bn abi aalib baa sidaa ku fasiray aayadda walaa yuclamu lahuma mukhaalif min asaxaaba cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna ma jirto qolooyin taabiciinta iyo dadkii ka dambeeyin baa khilaafku uu dhex maray ma waxaa looga jeedaa cubuurkan almuruur fi lmasjid maritaanka masaajidka dhexdiisa mise waxaa looga jeedaa safar salaadda ma waxaa looga jeedaa salaada lafteedii mise waxaa looga jeedaa makaanu salaa oo laa taqrabu salaata ay makaana salaa daahirka ayaddana wuxuu tilmaamaya in salaada lafteeda loo jeedo waayo xataa haddii junubka uu noqon lahaa midaan loo ogolayn masaajidka inuu ku nagaado waa loo ogol yahay oo cataa wuxuu yihi sida saciid ibnu mansuur sunantiisa ku wariyey kana rijaalu min asxaabi الnabiyi yataxadauuna fi lmasjidi wahum mujnibuun rag saxaabada rasuula ka mida masaajidka iska dhex fadhihi jire oo ku sheekaysan jiray iyagoo janaabo leh ahlu sufahna rasuulku ma odhan markaad janaaboodaa masaajidka ka baxa cabdillaahi ibni cumarna markuu doobka ahaa dee masaajidka u seexan jiray gabadh addoonoo markaa madow ayaa iyaduna masaajidka degenayd de dadkaas oo dhan buu rasuulku u sheegi lahaa junubka iyo xaa'idka iyo inaan loo ogolayn almukta fi lmasjid waa caddayn laha rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka waxay leedahay junubka xataa haddii mamnuucu ka noqon laha almukta fi lmasjid xaa'idka in loo qiyaas qaataa sax may ahaateen waayo qiyaaska waxaa shardi ah asalka oo ka daliilka ku sugnaaday ah oo imika halkan junubka ah iyo faraca looga qiyaas qaadanayo isagu daliil gaara aan lahayn inay siman yihiin dee mana sinna imika alasl walfarc janaabada qofka maxaa suulinteeda ka xigta inuu jirkiisa biyomariyo laakiin xaydkii gabadha miya ikhtiyaaru leeyahy markay doonaysa inay joojiso marka waa ka adegya alxaydu ashaddu min aljanaaba marka loogama qiyaas qaadan karo calaa kuli xaal masaajidka waa iskaga nagaan karta bisharti inaanay masaajidka aanay kharibeyn qur-aankana waa akhriyi kartaa gabadha xaayidka ah waayo dee alaslu waa cibaadadaas inay u banaan tahay ilaahay baa ayaa amray rag iyo dumarba inay farabadiyaan ilahay dikrigiisa dikriga ilahayna qur-aankaa weyn ya ayuha aladiina aamanuu اdkuruu llaha dikra kaiira wsabixuuhu bukraة wasila nacam wakadalika rasuulku xaisha wuxuu ku yihi ifcaluu ma yafcalu اlxaaj oy qur-aanka ha akhrisan kuma odhan markaad xaayi tahay haddaanay banaanayna waa u cadayn laha rasuulku caaisha lafteedu qur-aan bay akriyi jirtay iyadoo xaaida oo ibn abi murayka wuxuu yihi ana caaisha kanat tarqi asma wahiya caarikun caaisha waxay ruqyo u samayn jirtay qur-aan ay ku tufi jirtay walaasheed waxa weeyaan asmaa wa hiya caarikun ay xaaidun waxaydku magacyuu leeyahy kutubta fiqiga waad ku arki kartaa e intabi laha alxayd atamth alciraak hadi kulaha waa asmaa weesh alxayd alxaydu iyo atamthu iyo alciraaku daaradi waa sunantiisa ku wariya waqad saxaxu limaam اlalbani inay caaisha akriyi jirtay qur-aanka iyadoo xaa'ida kama fi mukhtasar الbukhaari lilalbani ibnu cabaas baa akriyey shaya min alqur'an wahuwa junub faqiila lahu fi dalik isagoo janaabala buu qur'aan akriyay markaasa saad qur'aan u akriyaysa adoo junuba faqaala ma fi jawfi akharu min dalik intan aan akriyo inta caloosheeda ku jirta teebaa badan inta caloosheeda ku jirtaa badan bui qur-aanka caloosheyda ku jira bimacnaa sida aan janaabadooda aanay waxba u yeelahayn ayaa kanaan akriya aanay waxba u yeelahayn bukhaari baa wariyey fi صaxiixi bisiiqati اljazmi uu ku wariyey isagoo mucalaqa bisanad mawsulana ibn mundir baa ku wariyey fi اlawsaط walam yaصix xadiiثu fi اlmanc axaadiis badan baa ku soo aroortay inaan xaayidka loo ogoleyn qur-aanka inay akhrido iyo junubkiiyo lakiin xadiis qura axaadiia ka midi ma ansixin oo ma sugnaan cinda ahli اxadiiث musxafka ayun baanay taabanahayn gabadha xaayidka ah waay xaydku dee axkaam kale ayaa jirta u le insha allah way noo iman doontaayo gabadha iyadoo xayda de in la furaa ma banaana damul xayd uu ka socdo laa yajuuz axkaamtiisa waxaa ka mid a ana data alxayd tactadu bihi way ku ciddo tirsanaysaa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثaةa quru haddii la furo oo gabadha weli xaydo ay tahay saddex xayd oo qur'iga sida raajixa baabkiisa inu ugu tegaya xayd baa looga jeedaa saddex xayd bay tirsan waayo faslun wاnifaasu nifaasku nifaasku waa addamu naazil bisabab اwilaada addamu naazil bisabab اwilaada waa dhiigga gabadha ka soo baxa dhalmada awgeed bisabab اwilaada waxaynu u nidhi bacd اwilaada ayay yidhaahdaan fuqahada badankoodu lakin bisabab اwilaada waxaynu u nidhi sida raajixa ah iyadoo weli aan umulinba hadduu xataa ka yimaado dhiig lakin macahu amaaraat alq amaaraat اlwilaada kaalq lakin ay la socdaan calaamadihii waxa weeyaan gabadhan inay dee ay umuleysa tusinayey sida fooshii oo kale mar hadday fooli qabato dhiigga ka imanaya sida saxiixa waa dam yeesh annifaas hadday tawamayn ay laba dhasho waxa weeyaan mataana ah maka hore marka imusho ayuu dhiiggaasi damulxayd noqonaya damu nifaas mise mar haddii weli ilma ku harsan yahay weli waa xaamiloo noqon maayo miya dee labada madhab bay ku kala dhisantahy culimada leh waa ka wilaaya ka dambeeya waxay leeyihin ilaa raximku uu soo faaruqo damkaasi noqon maayo damu annifaas mar haddii weli ay wax ku harsan yihin lakin sida saxiixa ah damka ama dhiiggaa sababtiisu ay tahay alwilaada ama qablaha ha noqdo ama fii wasaiha ha noqdo sida tan mataanaynayso kale ama bacda ha noqdee waa damu nifaas akaruhu intiisa u badan waa arbacuuna yowman waa afartan maalmood intaan horta taa la gaadhin goorma ayaa dhiigga gabadha ka yimaadaa damu nifaasuu noqonaya haddii gabadha waxaa ka soo baxay ay tahay nufa idinkaa de cansaladina ka imaan maad ku samey haddii gabadha waxaa ka soo baxay ay tahay nufa bimacnaa waa laisku waafaqsan yahay dhiigga nudfada ama candhuuftaa dabadeed yimaada inaanu damu nifaas hayn haddii gabadha ilmo arbacata ashhur ay u dhamaadeen afar bilood uu ka soo baxana dhiiggaasi inuu yahay damu nifaas waa laysku waafaqsan yahay laakiin waxaa la isku khilaafay almudqa waalcalaqa macanaa xinjirtii kuusnayd iyo hilibkii maanaa wasladii iyaduna kuusnayd haddii ay ka soo baxdo dhiigga ka dambeeya ama nifaas ba mise maaha sida saxiixa waxaynu leenahay yahbutu nifaas biwadci ma tabayana fiihi khalqu linsaan nifaasku wuxuu ku sugnaanayaa gabadhaasi marka ay umusho wax abuurkii insaanku uu ka muuqday oo macanaa lugihii gacmihii iyo wejigii iyo indhihii wax ay usoo diriiqeen de wax laga arki karo waayo xinjirtani waxaaba laga yaabaa dee inaanay ilmaba aanay ahayn oo dhiig kale uu iska ahaa o iska ururay soo ma mudqada lafteedu mukhallaqa iyo hayr mukhallaqa ay u qaybsanta mid waxa weeyaan la abuuro ilma laga dhiga iyo dee mid aan la abuuro ilma aan laga dhigina waslad iska soo dhacdo u noqoto marka haddii xinjiri ay ka soo dhacdo amaba se mudqa ay ka soo dhacdo dhiigga dabadi yimaadaa damu nifaas ma aha laabudda an tatabayana fiihi an yatabayana fiihi khalqu linsaan abuur insaan waa inuu ka muuqdo weeyaan ayib qoladan canjaladaha rinkoodhada waaweyn sidataa canjaladahoodii ka yimi sooma hadda idinkaa ka yimi sooma marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam sala allahu ala nabiyina maxamed